habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniin ah bisha januari ee sannadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo tobankuna waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuudiyaana waa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wakhtiga la qabanayo doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya oo la shaaciyey
waxaan isla garay doorashadu inu dhacdo guddoomiyaha koob iyo tobanka bishan january laba kun iyo toddobiyo tobanka labayo toban labayo tobankeedana bishan january ay dhacdo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ka labaad waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah ee baarlamaanka soomaaliya oo isna fariin dardaaran ah u diray xubnaha baarlamaanka cusub
waxaan leeyahay xildhibaanada amba ha cusboonaadeen ama muxuu ahaaye kuwii hore ha ahaadeen waa inaad muujisaan daacadnimo qofna inaanad ku jeclaanin qabiil qofna inaanad ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed waxaa idhi ilaahay ka baqa waa inaad muujisaan daacadnimo kalsooni sidoo kale waxaad maqli doontaan qaraxyo xooggan oo maanta gelgelay magaalada muqdisho meel ku dhow garoonka diyaaradaha waxaan kale aan idiin haynaa waraysi aan la yeelannay brofesor cabdi ismaaciil samatar oo maalmihii ugu dambeeyey muqdisho ku sugnaa sidoo kale xubintii doodda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warka caalamka
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xooggan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho ayna ku dhinteen ugu yaraan shan qof dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay bar kontarool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteel lagu magacaabo biis hotel ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey in shan qof ay geeriyoodeen labada qarax laba ka mid ah dadkaas waa shacab halka qof kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo labadii qof ee qaraxyada fuliyey ciidamada amisom ee gacanta ku haya amniga garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay muqdisho waxayna sheegeen in ay baadhitaan ku wadaan dadka magaalada ayaa v o a u sheegay in dhawaaqa qaraxyadu ay ahaayeen kuwo aada u culus islamarkaana ay burburiyeen daaqadaha iyo saqafka guryo goobta ka agdhowa
ugu yaraan afar ruux ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada luuq ee gobolka gedo weerarka ayaa ka dhacay meel lagu magacaabo bohol bashiir oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday maxamed xuseen cismaan ganey oo ah guddoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o e da u xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidamada la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka gedo uu la wadaago gobolka bakool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad geysay degmada yurkud ee gobolka bakool maleeshiyada al-shabaab ayaa halkaasi ka baxsatay mootadii iyo qolyihii iyo qaadka ay wateenba ciidamadaasi la laayay mas-uuliyiinta gobolka gado ayaa dhacdadan waxa ay ku eedeeyeen maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan weeraro gaadma ah la beegsada ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisom ee gobolka gado ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaas ku dhintay sagaal iyo soddon qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadi goob ugu jira inay gacanta ku soo dhigaan qofkii toogashada geystay kooxda isis ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in qofka weerarka geystay uu ahaa askari ka tirsan kooxdaas warbaahinta dalka turkiga ayaa sheegay in la xidhay siddeed qof kuwaas oo weerarka lala xidhiidhinayo hase ahaatee weli waxaa la baadigoobayaa ninkii toogashada geystay
booliska iyo saraakiisha caafimaadka ah ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen isniintan maanta ah markii qof isa soo miidaamiyey oo watay gaari lagu soo raray walxaha qarxa uu ku qarxiyey suuq ciriiri ah oo ku yaala magaalada baqdaad ee dalka ciraaq kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyada oo war ay sii daysay wakaalada wararka ee amaq ay ku sheegtay in sida ay hadalka u dhigeen howlgal shahiidnimo lagu dilay dadka naftooda ku waayay weerarkaasi qofka ismiidaamiyey ayaa walxihii qarxayay ee uu sitay waxa uu ku qarxiyey suuq khudradda iyo midhaha la cuno lagu iibiyo oo ku yaala degmada ku taalla dhinaca bari ee magaalada baqdaad ee sadar oo badi dadka degan ay yihiin shiico kuwaasoo weeraro soo noqnoqday lala beegsaday weerarka ayaa dhacay iyadoo madaxweynaha dalka faransiiska francois olan uu booqasho ku tegay ciraaq si uu ula kulmo mas-uuliyiinta dowladda iyo askarta faransiiska ee uu saldhigoodu yahay halkaasi
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan guddida doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa soo saaray jadwalka doorashada guddoonka golaha shacabka sidoo kalena waxay doorteen hoggaan guddiga doorashada oo shalay ee ay doorteen xubnaha baarlamaanka shan iyo toban xubnood ka kooban ayaa sheegay in koob iyo tobanka bisha januari ee sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka la qabanayo doorashada guddoomiyaha golaha shacabka halka ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaadna ay doorashadoodu dhacayso labiyo tobanka bishan haddaba waxaan khadka telefoon ku waraystay guddoomiyaha guddida qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle shalay baa lana soo doortay maanta markaa shan iyo toban annagoa aroortii waxaan ku shirray golaha baarlamaanka marka guddoonka iyagii baan dooranay shaqadii lanoo igmadayna waan waan gudagalnay shaqadaasi waxayd in laga shaqeeyo geedi socodka doorashada guddoonka baarlamaanka guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen marka waxaa ku jirtay inaan markaa soo soo samayno doorashadii oo muddaysan ayaa ayay ahayd inaan soo samayno oo ay ku jirto saddex qaybood u qaybsan caadatan qaybta hore oo ah in ciddii doonaysa inay danaynaysa inay guddoonka ka qayb gasho inay applicationkoodii ama dalabkoodii soo gudbiyaan lacagtii shubaan laga eego dalabka oo la la ansixiyo iyo taasi waa waa waa weyaan tallaabada ugu horeysa tallaabada labaad waxa weeye inay programkooda baarlamaanka hor yimaadaan oo ay usharaxaan wakti la siiyo ta saddexaadna waa doorashadii marka iyadoo saddexdaa qaybooda ayaan maanta gudagalay wakti dheer bay nagu qaadatay maantao dhan bay nagu qaadatay runtii laakiin waan soo gabagabeynay gabagabadiina waan shaacinay marka maxaa isla garateen xillima inay doorashadu dhacdo
waxaan isla garanay doorashadu inuu dhacdo guddoomiyaha koob iyo tobanka bishan january laba kun iyo toddobiyo tobanka labaiyo toban labaiyo tobankeedana bishan january ay dhacdo doorashada gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo ka labaad inta ka horeysa maxaa la qabanaya
waxaa la qabanaya labadii tallaabee kale aan kuu sheegay beri laga bilaabo sideedda saacadood aroornimo ilaa iyo shanta galabnimo ee khamiista maalinta shanta saddexdaa maalmood waxaa la siiyey in lasoo xereeyo dalabkii ciddii dooneysa inay ka qayb galaan guddoonka inay soo gudbiyaan in lacagihii shubaan saddexdaa maalmood baa loogu talagalay labada maalmood ee ku-xigaana waxa weeyaan waxaa la siinayaa inay wakti siiyaan ay baarlamaanka wax ugu sharaxaan soomaalida wax ugu sharaxaan dad kale wax ugu sharaxaan waxaa programkoodu yahay la waa dad lakala dooranaya labadaasna waa labada maalin ka maalinta ka dambeysana waa waxaan u bixinay nasasho ay iyagu isku soo abaabulaan intaana doorashada la gelin isku soo habeeyaan koob iyo tobankeeda markaa doorashada sida loo gaalaya maalin walba waxbaan u qoondaynay wixi aan u qoondaynay habkii sidii loo habeeyena waan saxaafadda la wadaagnay marka dabcan xildhibaanadan ama dadka jecel inay xildhibaanada ka mid ee jecel inay shirgudoonka u tartamaan ayaa maalmahan aad filaysaan inay araajida idiin soo gudbiyaan idinka shaqadiinu markaa ma inaa araajidoo keliya qabataanba mise idinka laftigiinu waxaad eegi doontaan dadka u qalma inay baarlamaanka hortagaan oo weydiistaan in shirgudoonka loo doorto mayanada waxaan eegeynaa waxay leeyihiin waxyaalo loo baahan yahay baa jira inay soo gudbiyaan waxyaalo loo baahan yahay oo shuruucda baarlamaanka ku ku habaysan ayaan yaan ayaan eegeynaa muxuu qofkii soo gudbiyey iyo wixii looga baahnaa baan isla eegeynaa haddii wax ka dhiman yihin waan u sheegeynaa hadday dhamaystiran yihin way dhamaystiran yihin baan leenahay lacagtii bixiyey lacagtii wuxuu ku bixiyey rasiidkeedii baan ku ayaan ku lifaaqaynaa marka doosiye dhan baan u samaynayna qofka doosiyegaasaa markaa la ansixinaya la gudbinaya inuu qofkaasi ansax ansax u yahay inuu inuu tallaabada labaad qaado dabcan maalmahan soo socdaa markaa hawshii bilaabaysaan dad badanna way danaynayaan doorashada madaxweynaha iyana way ka dambaysaa idinka shaqadiinu ma shirgudoonkan keliya mise ta madaxweynahoo kalena shaqadiina way qaabilsan tahay bal haddaad halkaan noo kale racdiis
annaga maynu tahay iyada waxay ku eg tahay shirgudoonka garo oo markaa shirgudoonka la sameeyo waxaa imanaya guddoomiye cusub guddoomiye ku-xigeen koobaad cusub guddoomiye ku-xigeenka labaad cusub marka weji cusub baa bilaabmay wejigaa cusub markuu bilaabmo waxaa la samayn doonaa markaa fikirkii waxaa la gelaya madaxweynaha doorashadiisa fikirkaa markaa waxaa ka mid ah in lasoo doorto gud guddigii wadaysa taayadan oo kale ahayd ayaa ayaa la bilaabaya sidaan ugu fahamsanahay taasaa markaa xilka la wareeg iyo xilka la wareeg ayaa qaadanaysa taayadu waxay ku go-aysaa markaa guddoomiyayaasha la doorto ay ku egtahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada baarlamaanka waa guddoonka baarlamaanka xildhibaana doctor cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu khadka taleefonka goor dhoweyd ugu warramayay ismaaciil xuseen farjeer oo stuudiyaha la fadhiya dhinaca kalena doorashooyinkan ka socda soomaaliya ee gebagabada maraya waxaa horey loogu eedeeyey in ay hareereeyeen musuq maasuq iyo wax isdabamarin cismaan cilmi boqore oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo lix iyo toban sannadood ah kusoo jiray baarlamaanadii kala duwanaa ee dalka soo maray waxaana toddoba sano oo ka mid ah uu soo noqday guddoomiye ku-xigeen waxa uu dardaaran ah u diray xildhibaanada baarlamaanka cusub waryaheena maxamed colaad xasan oo u waramay ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey waxqabadka laga filan karo baarlamaankan cusub bismillahi raxmaani raxiim adeer aniga muddo lix iyo toban sano ah ayaan baarlamaanadii ku-meel gaarka ah ee kala dadambeeyey aan ka mid ahaa toddoba sanana hadee waxaan ahaa guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaankan ahaa marka aad baan ugu rajo weynahay horta waxqabadka golaha shacbiga waxay ku xidhan tahay qofku hogaanku inuu yahay hogaan daacada oo muxuu ahaaye dadku muxuu ahaye baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna ay ku kalsoon yihiin haddii la helo kaas hogaankaas haddii la helo ummadda shacbiga soomaaliyeedna waxbaa loo qaban karaa qaabka muxuu ahaye baarlamaanku u shaqeeyana way wanaag way wanaagsanaan lahaa wuu wanaagsanaan lahaa marka laakiin de haddii taa la waayo weligeed ba isjiidashiiyo isxagashi iyo mataqaanaaye waxbaa iskhilaafo iyo mooshin baa yimid iyo waxaasaan la waayaynin waa gartay cusmaan baarlamankan baarlamaanka ka horreeyey waxaa lagu eedeynaya musuq maasuq iyo in codadka la iibsado siyaasiyiinta loo kala xagliyo iyadoo dana dhaqaale laga fiirinayo haddana waxaa laleeyahay baarlamankan wax soo galay intooda badan raggii baarlamaankii hore ku jiray eedaha nooca le musuq maasuqa cabsida aad ka qabtaan intay la jir intay la eg tahay wallaahi horta wixii hadda noo muuqan oo naga maqan waa wax alle uunu ogyahay weeye wax anigu hadda maanta aan tilmaami kara ma aha balse waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in muxuu ahaaye waxyaabihii aan soo marnay waxyaabo ka fiican insha allahu ayaan rajaynaynaa ilaahayna aan ka baryaynaa oday soomaaliyeed oo sidaad ii sheegtay muddo dheer kusoo dhex jiray baarlamaankaa tahay weli intii baarlamaanada aada soo fadhisay ma ku soo mareen arrin aad aad aada uga carootay oo danaha ummadda soomaaliyeed la xiriira oo aada is tiri haddii tan aan wax laga qaban baarlamaanka waad isaga tegi lahayd
adeer sidaad ogsoon tahay baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey kan hadda dhammaaday oo gabaabsiga kii ka horreeyey waad ogsoon tahay anoo guddoomiye ku-xogeen baarlamaan ah ayaan muxuu ahaayey waxyaabo anigu marka aan u arkayey inaynan ahayn maamul wanaagsan oo maamul wanaag inuusan ka jirin baarlamaanka dhexdiisa inuusan ka jirin wa- daacadnimo inaysan ka jirin Eh, waa taan iscasilay anoo eeraan jooga ayaan iscasilay oo xilkii aan hayay aan iska casilay marka haddii aan soo dhaafo baarlamaankan hadda xataa waktigiisii dhammaaday waxaan idhi inaad maqasheen iyo in kale ma aqaani af daboolan dahab ninkii diida dabaal hadalkaasi wuxuu ahaa hadal yacni maaragtay qofkii si fiican u fikira oo ulajeedada fahmay Eh, wuxuu ahaa eh, markii aan arkay sida ay wax yihiin iyo sida wax loo wado inaysan fiicnayn markii aan arkay baan go-aansaday inaaban ka hadalba muxuu ahaaye golaha baarlamaanka oo doorkii iyo kaalintii aan ku lahaa inaan ka aamuso maxaa yeelay waxaan ogaaday waxa aan sheegayo xataa nin waayo aragaan ahaa eh, muxuu ahaaye waxa wix kaalintii ah igaga aadanayd oo aan muxuu ahaaye ka geli lahaa howlaha baarlamaanka markii aan arki waayey in wax layga aqbalayo oo muxuu ahaaye wax la yaan iska aamusa waxaan idhi afdaboolan dahab ninkii diida dabaal sidaasaanan ku aamusay haddana haddii aan eh, eh, insha allahu tacaala ay rajadu wanaagsanaato waan eh, waxaan ku tala jiraa in aan af- af- afkaartayda iyo muxuu ahaaye waayo aragnimadayda inaan ku darsado eh, haddii hoggaan fiican la helo oo wax wax naga aqbala insha allahu tacaala waa ugu- doorashaadi ku soo aadan oad galaysaan xildhibaanada aad kumeelgaarka guddoomiyaha u tahay maxaad kula talin lahayd eh, adigoo ka eegaya danaha soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa waanan eh, kollay dardaarankayga waan gaarsiiyey waanan la taliyey fadhiga baarlamaanka ee daraad baan ka hadlay Eh, waxaan leeyahay xildhibaanada amba ha cusboonaadeen ama muxuu ahaayey eh, kuwii hore ha ahaadeen waa inaad mujisaan daacadnimo qofna inaanad ku jeclaanin qabiil qofna inaanad ku ku jeclaanin danaysi gaar ahaaneed waxaan idhi ilaahay ka baqa waxaan idhi sidii shacbiga aad wax ugu qaban lahaydeen waa inaad musa waa inaad muujisaan daacadnimo kalsooni iyo had had iyo jeer inaad ka fikirtaan sidii aad wax ugu qaban lahaydeen shacbiga soomaaliyeed ee tabaalaysan ee waad ogtihiin oo abaare baxsan baa dhacay dagaalaa wadankii ka jira qaxooti iyo barakac fara badan baa ka jira waxaan sidii kuwaas loo daryeeli lahaa oo maadaama idinku aada mateshaan shacbiga soomaaliyeed kuwaas sidii wax lagu qaban lahaa waa inaad ka shaqaysaanaa baarlamaanka kula dardaarmay insha allahu hogaanka cusub markii la doortana dardaaran baan ka tegi doonaa oon baarlamaanka uga tegi doonaa guddoonka cusubna aan uga tegi doonaa maxaa yeelay intaasoo sanaan baarlamaanka kusoo jiray waayo aragaanahay ee muxuu ahay guddoonka baarlamaanka ka mid noqday anigu ma ihi muxuu ahaaye waxaan had iyo jeer ka fikiraa sidii oo shacbiga soomaaliyeed ee dadka masaakiinta loogu lagu gargaari lahaa taas ayaa fikirkaygu yahay xoolo ka dhaqa iyo muxuu ahaaye meelo ka sab guryo ka dhisi iyo maxay tani weligeyna qalbigayga ma gelin haddana sidaasaan kula dardaarmaya insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa cismaan cilmi boqorre oo ah guddoomiyaha kumeel gaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
rofesor cabdi ismaaciil samatar oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo deggan maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu ku sugnaa magaalada muqdisho rofesor cabdi samatar ayaa waraysi uu siiyey v o eda ku sheegay in dhaqaalaha iyo ganacsigu uu xilligan wanaagsan yahay dadkuna ay isku tashanayaan waxaana uu xusay in loo baahan yahay hoggaan wanaagsan rofesor cabdi ayaa sheegay in uu arkayo siyaasad lacag ku dhisan iyo weliba codad kala iibsi wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay
Ee, waxaan arkayo waxaa ka badan waxaan maqlayo waxaan maqlayaana waxa weeyaan siyaasadda iyo baarlamaanka iyo wixii la caanamaala oo kharash badan uu ku baxayo iyadoo dadkii abaara haystaan macaluul iyadoona askartii toddoba bilood lacag la si- sha- mushaare la siin shaqaalihii dowladda la siin baarlamaankii hore mushaare la siin haddana malaayiin hay ku baxaso in cod la gato marka waxa weeyaan ee, ilaahay xaaraanta meesha ka socota xal ummadda ha uga soo saar
dabcan si dhaqsaa siyaasadda ugu booda laakiin horumarka bulshada oo kale maxaa kuu muuqday meelaha soo socota waddooyinka waxa weeye dee ardayda waad arkaysaa in macalimiintii dadaalayaan waad arkaysaa askartii inay dadaalayaan waad arkaysaa eh, in wadooyinka dad ku dhisayaan waad arkaysaa ama baayacmishir ha ahaadaan ama dadka meesha ku nool ha ahaadaan inay dhisayaan waad arkaysaa marka waxay ku tusaysaa in haddii ummaddu hay hesho madax iimaan iyo usluub iyo edab leh oo ummaddeeda danteeda ka shaqaynaysa in ummadda iyo madaxdu hay israaci karayso ayaad arkaysaa ummad bisil oo doonaysa inay wax dhistaan inay carruurtooda wax bartaan eh, oo aada u dadaalaya oo jidka ka shaqaynaya habeen kasta waxaan markan jidka maro dumar baa xaaqaya rag badanoo xaaqaya ma arag dumar baa xaaqaya marka waxaad arkaysaa dad u nugul dowladnimo inay timaado ee aan kuwii ka dhalin lahaa arrintaasi hay da- eh, maxaan ku idhahaa hay baylihiin waraa waxaad ku tiirsanaysaa carruur uniformkii xidhan oo bugaagtii ugu jirto dhabarka ugu jirto oo iskuulkii ku socda oo qosqoslaya oo faraxsan markaad aragtid waxaad aragsaa waxaad arki doontaa ummad hay suuragal u tahay inay dib u soo noolaato ayaad arkaysaa waalidka kuwa wax siinaya ee ilaalinaya macallimiinta hor joogtana ilaahay baa khayr siin doona Eh, markaa himiladuna ma xuma Eh, dadaalka dadweynuhuna ma xuma laakiinse dadaalka dadweyne hadduuna helin eh, hoggaan xalaala oo birjeexa xooggoogu wuxuu ku dhammaan doonaa rafad ayuu ku dhammaan doonaa amnigaan u imaado muqdishoaad joogtaa waad socotaa dabcan ilaalo iyo dad gaar hadda ku waardiya malaha laakiin amniga markaad fiirisa muqdisho maanta waxbaa ka dhacayoo kale ka war
waxa weeye dee halkanna way ka dhacaan halkaasina way ka dhacaan marka qolooyinkan waxaan qarqarxinaya gaar ahaana dad rayidoona ku dhimanayaan oon dembi galabsan Eh, dee waxa weeyaan islaamnimada taa ogolaanaysa anu ma garanayo Eh, laakiinse magaalada inteeda badan waa la iska socdaa dadka caadiga wuu iska socdaa Eh, waxa weeyaan qaraxaasaa laga yaabaa inay la kulmaan iyagoon waxba war ka hayn laakiinse waxa weeyaan askarta an waxaan qabaa xamar haddii saddex kun oo askar oo saadkooga haysta uniformkooga haysta mushahaaradooda haysta quruskii carruurtooda waxay cuni lahaayeen haysta maamul iyo madax eh, iimaanliina ay hor joogaan waxaan qabaa in dhowr bilood saddex afar bilood magaaladu nadiif ay ku noqon karaysa xagga ammaanka waa saddex kun oo askar keliya laakiinse laba iyo labaatan kun oo askari oo afrikaana waddankan jooga ya meelay ku wada xidhan yihiin ya dhufays bay ku wada jiraan dadka cid ilaalisaa ma jirto markaasi waa marka waxaan qabaa waxa weeyaan saddex kun oo halkana waddankoo dhan shan iyo toban kun oo askari oo habaysan ya ayaa ammaankiisa sugaya qofkii xaq darre ku dhaqmanaya ka- dadka ka qabanaya kii xaq ku shaqaysanayana dee albaabka u furaya walaal
v o edu aada la hadashay kol hore waxaa sheegtay in doorashada soomaaliya meel waxa ka socdasan doorasho ahayna tahay wax maaragtay aada aan u wanaagsanay marka laga hadlayo qaabka wax u socdeen muqdishoa timid maxaa hadda aragta walaal wixii aan malaynayay inay dhacayaan wararku igu siinayaan dad baan dad baan la hadlaa oo xamar jooga oo gobollada joogaan oo asxaab nahay oo warka i siiya Ee, waxa weeye horta dhallinyar fara badan baa baarlamaanka soo gashay waxaan rajaynaynaa dhallinyartaasi siday ku soo galeenba ee, inay ilaahoogana ka baqdaan iimaan yeeshaan ummaddooda u shaqeeyaan hadday taa keenaan waxaa iman doonta madax hufan oo hanaan la iman doonta Ee, laakiinse waxaad arkaysaa iminka in dad fara badan oo baarlamaanadii meelo lagu xidhanayo oo la ra- sidii xoolaha la raashiminayo oo cunto la siinayo waxaan rajaynayaa kuwaasina inay ka waantoobaan kuwaan la haysana inay ilaahay ka baqdaanoo qof xaqa oo edab leh ay u soo saaraan ummadda Ee, marka waxaan waa ducaynayaa habeen kastaba ilaahay inuu khayr ka dhigo rajo way xogaa way muuqataa in dee rajadaa shaydaanku ka xoog roonaanaya marka waraysigan kii ka horreeyey rajo xumadaad qabtay waad ka duwantahay galabta waxa weeye dee wixii markii dhacay ee baarlamaanka kursi lagu soo gadanayo boqol kun laba boqoloo kun saddex boqoloo kun way joogaan dadki way soo baxeen qaarkood kuwaasi waa run aan indhaha layska qaban karin laakiinse waxaa jira dad waxoogaayo intan arkay waa ma fara badna ood moodaysid inay soo jeedaan kuwaas ayaan himilada saaranah inay ka badiyaan kuwa kale ee ama soo gatay ee doonaya lacagtaa intii ka baxday iyo in ka badan inay dadka ka helaan kaasi wuxuu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ismaaciilow sanadkii cusbaabaa weli lagu jira ilaa weli waa curdun hadduu laba maalin uun jiro Waa- Laba maalin.
waa shalay iyo Durba.
maanta oo durba waa laba waa curdun adaa biri maqli doona haddii ilaahay nafta noo daaya in lila- sanadkii la sagootinayo haddana oo laleeyahay Laba- sanadka cusbaabaa dhalanaya laba kun iyo toddobiyo laba tobanoo kun iyo dhammaada toddoba iyo toban oo dhammaada laga yaaba inu ka sheekeyna haddii ilaahay nagu simo sanadu marka saas unbay u soconayaan marka sanadu saasay waqtigan u socdaan een, wax soo saarkuna wuu baday micnihii sanad walba markuu dhasho waxbaa la socda Mm.
heesihii cusbaa ee sanadka laba kun toddobiyo tobanka maxaa kaa soo gaara horta allah way fara badan yihin halkaa ma meel isweydiiyey caashay marka bal mid soo qaba anna mid baa hadhow soo qaban doonaayo haye ma ma dooqaaga miyaa dambaysisay kayga dib baan u dhigaya kaaga dib badan ruwaaye heestan aan haatanna idin soo ciyaarin ay ay idin ciyaar ay ku luuqayso fanaanada deeqa bilan
cawaysi wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaana waa fiidnimo isniin ah bisha januari ee sanadka laba kun toddobiyo tobankan ay tahay laba halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii aanu ku eegi jirnay qurba joogta iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax oo xoogan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in labada qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamin ah qaraxa koowaad ayuu geystay baabuur lala eegtay bar kontarool oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna u ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteelka biis
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay weerar ay xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof raydah oo marayay meel ku dhow degmada luuqi gobolka gedo weerarka oo ka dhacay deegaanka bohol bashiir oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo la sheegay in ay la socdeen mooto bajaaj ah iyo darawalkii mootadaasi waday maxamed xuseen cismaan ganey oo ah guddoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o edu xaqiijiyay weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay kasoo laabteen dhanka xadka gobolka gado uu la wadaago gobolka bokool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan u raaceen mooto qaad waday ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyey oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaas ku dhintay sagaal iyo soddon qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira inay gacanta kusoo dhigaan qofkii toogashada geystay booliska iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in ugu yaraan soddon qof ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen isniintan maanta ah markii qof isa soo midaamiyey oo watay gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo ku qarxiyey suuq ciriiri badan oo ku yaala magaalada baqhdaad ee dalka ciraaq
weysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xukuumadda suudaanta koonfureed ayaa sheegtay inay doonayso in dalkaasi ay nabad iyo xasilooni ku soo dabaasho sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka kadib muddo saddex sannadood ah oo dagaallo ay dalkaasi ka ognaayeen dowladda ayaa rajo ka qabtaa inay midho dhalaan wadahadallada qaran ee dhowaan dalkaasi ka bilowday
dalka south sudan waxa uu sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ku dhammaystay dagaal ka dhex jiray ciidanka dowladda iyo dagaalyahaniinta mucaaradka ee raacsan riyaak mashaar iyada oo labada dhinac ay isku dayayaan inay abuuraan koox garhwadeen ka noqoto wadaxaajood qaran ayaa xiisaduhu ay weli ka jiraan baadiyaha dagaaladuna ay ku soo noqnoqonayaan peter adwok nyaba oo ah sarkaal sare oo ka tirsan qaybta mucaaradka ee ururka s p l m ayaa sheegay in mustaqbalka dalku uu ku jiro dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee madaxweyne silvaker iyo riyaak mashaar ay wada sexdeen bishii ogost ee sannadkii laba kun iyo shan iyo tobankii heshiiska nabaddu waxa uu ahaa fursad xasiloonida iyo miyirqabka loogu ilaalin karo dadka reer south sudan nasiib darro waa silfakiir naftiisa ka waxyeelay heshiiska nabadda isagoo oo weeraray islamarkaasna guddoomiyihii s p l m i oo u eriyey dalka kongo markaas kadibna bilaabay howlgallo militari oo dadkayga lagala hortegaya ayuu yidhi south sudan ayaa bishii disembar ee sannadkii laba kun iyo saddexiyo tobankii gashay xasilooni darro kadib markii salvakiir uu ku-xigeenkiisii hore master mashaar ku eedeeyey inuu qorsheynayay inuu xukuumaddiisa afgembiyo dagaal sokeeye ayaa bilowday markii ciidanka salvakir ee qabiilka dhinkaha iyo kuwa riyaak mashaar ee nuweerku ay isbartilmaameedsadeen heshiiskii nabadda ee lagu saxeexay adisababa ayaa ahaa iskuday la doonayay in dagaalka lagu dhammeeyo labada dhinac ayaa wada sameeyey xukuumad kumeel gaadh ah oo midnimo qaran hase yeeshee bishii julaay ayaa dagaal cusubi ka bilowday magaalada jubba iyadoo boqolaal qof la dilay isku horimaadyadaan ayaa keenay in mashaar uu dalka ka cararo dagaalkan saddexda sana jirsaday waxa uu barakiciyey dad ka badan laba milyan oo qof waxaana uu galaaftay nafta tobanaan kun oo reer south sudaana salvakiir ayaa dib u bilaabay wadaxaajood qaran bartamihii bishii disembar isagoo dadkiisa ugu yeedhay wadahadalla nabadeed hase yeeshee xubnaha mucaaradka ayaa cabsi muujiyey iyagoo sheegay in jawigu aanu ahayn mid lagu wada hadli karo hase yeeshee ku-xigeenka wasiirka warfaafinta acol paul cordig ayaa arrintaasi mucaaradka ku diiday annaga oo dowladda ah waxaan si xoog le u rumaysannahay in jawigu uu yahay mid lagu wada hadli karo hase yeeshee haddii qof reer south sudaanihi uu aaminsan yahay in jawigu aanu diyaarsanayn ha noo yimaado oo ha noo sheego waxa ugu malaynayo in jawigu aanu u diyaarsanayn markaa tani waa ubuucda wadahadalka qodob walba oo dalkeenna khuseeyana waan ka wada hadlaynaa ayuu yidhi inhiyaal timamer oo cilmi baadho ka tirsan macadka suud institute ayaa sheegay inaanay jirin dooni siyaasadeed oo ku aadan in dagaalka la dhammeeyo dadka reer south sudan nabad bay doonayaan hase yeeshee nabaddan waxaa loo arkaa inaanay oggolaansho buuxda haysanin waana sababta aan ugu arko inay dhibaata ka jirto way adag tahay in la dhaqangeliyo maxaa yeelay dhinacyada oo dhammi ma wada taageersana dadka oo dhammi nabad way wada doonayaan hase yeeshee uma doonayaan sida loo dhigay ayuu yidhi hogaamiyaha mucaaradka riyaak mashaar hadda waxa uu ku sugan yahay dalka south africa mana muuqato goorta iyo inuu dalkiisa ku soo noqonayo aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay waxaana magaalada nairobi warbixintaas ka soo diray wariyaha v o a maxamed yuusuf
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington ciddii ay seegaan iyo inta jecelina mar kale dib u daalacataana waxa ay kala socon karaan website-keena v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban muqdisho waxaa kusoo diyaarisay waryaheena saynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maalintii sabdigii ansixiyey in musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya laga qaado lacag dhan soddon kun oo doolar halka musharaxiinta u taagan guddoomiyaha baarlamaanka laga qaadayo shan iyo toban kun oo doolar iyada oo ku-xigeenada guddoonkuna ay bixinayaan toban kun oo doolar qiimaha diiwaangelinta musharaxiinta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa la mid ah kuwii ay horay hogaamiyayaasha madasha wadatashiga qaranka ay usoo saareen xubinta dooda gaaban waxaa igala qeybgalaya maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud maclow oo labaduba ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan maxamed cumar sideedaba haddii mataqaanaa la rabo in la sameeyo doorasho la sameeyo ama tusaale guddoonka baarlamaanka ama ha noqoto madaxweyne ha noqoto waxaa waajib ah shir guddoonkaas inuu markaas u magacaabo markaas guddi u magacaabo arrimaas kasoo shaqeeya intaysan mataqaanaa la gaarin go-aamada kasoo baxa guddigaas hadda oo maanta lagu dhawaaqay oo shan iyo toban xubnood ka kooban yaa baarlamaanka guud ahaan wuxuu aqbalay oo mataqana isla gartay in laga qaado lacaga soddon kun musharaxiinta mataqaanaa u tartamaya kursiga madaxweynenimada kuwa kalena shan iyo toban ay mataqaana ay ogolaadeen anigu taas waa ku waafaqsana waad mahadsan tahay haye kulolihi aniga doodaniito xaaladeeda markaan ka hadlo waxaa waaye ma ku raacsani lacag xal ma noqoto xilna ma qaado qofna wax ma ka yeesho ninka soo doonanaya inuu noqdo mas-uul mas-uuliyaddiisa ayaa lagu dooranayaa laiskaga reebayaa codaa loo qaadayaa nin walbaba waa geeyaa waa imaan karaa waa isa sharaxi karaa laakiin jiradaanita meel kastaba lacagta lagu lagu xiraayo doorashadii hadda aan kasoo baxna lacag lagu xiraayo tan lacag lagu xiraayo ma aaminsani mana raacsani meelle waxay ka bedelayso ninkii imaanaya hadduu toban dhiibo iyo hadduu boqol dhiibo waa isla ninkii waa isla qofkii waa ma raacsani aniga waad mahadsantahay kulolihi dib baan kugu soo laabanayaa xildhibaan maxamed cumar waad dhegaysanaysaa dooda kulolihi wuxuu qabaa in qofka hadiiba uu sharuudaha buuxiyay islamarkaana waaye aragnimada uu leeyahay la qiimeeyo inaanay habbooneyn in sharuud looga dhiga dhaqaalay inay bixiyaan adiga waad ayeedsantaho waad soo dhaweysay maxaad ku taageersan tahay aniga waxaan rabnaa horta bal taariikhda dib aan u fiirino baarlamaankii lagu soo dhisay tii carta lagu soo dhisay kii imbegati oo laba kun iyo afartii lagu soo dhisay kii mataqaanaa oo jabuuti lagu soo dhisay kii hadda mataqaana ugu dambeeyay laba kun iyo laba iyo tobanka oo aniga aan kamid ah weliba guddiga doorashooyinka aan kamid ah waxaan mataqaana ku taageersanaa leeyahay mar kastaba annaga halbeeg inaan ka dhigan waxay tahay haddiiba sidaad ka warqabtaan xubnaha aqalka sare ay soo sharaxa inay kamid noqdaan waxaa mataqaana guddiga doorashooyinka heer federaal iyo shuruud ay ka dhigan in qofka u bixiyo diiwaangelinta toban kun oo dollar inuu bixiyo marka maxaa diidaya inuu madaxweynihii oo qaranka dhan la rabo in mataqaana uu soo sharaxo in markaas soddon kun markaas laga qaado maxaa diidaya marka wax kasta waxay u baahan yihin tixraaci u baahan yihin markaan leeyahy la jaanqaadid markaan leeyahay shalay guddiga doorashooyinka madaxweyneha toban kun laga qaadaya haddii aqalkii sare toban kun mataqana hadda laga qaaday maxaa diidaya in soddon kun laga dhigo maxaa diidaya marka aniga la jaanqaadinta taasi aan oola jeedaa mataqana in waqtiga markaas lagu xisaato wax kastana waxaa fiican in halbeeg wax laga dhigta ayaa fiican marka halbeeg waa saxsayaan qabaa iyagoo nafteed waxay tiraaceen go-aankii madasha ay tiraaceen laakiin waa si oo mataqaana si oo sifa sharci ay u sharciyeen baarlamaanka marka aniga waan aaminsanahay sabaana waa sidaan kuusoo sheego haye xildhibaan kululahi maxaad fikirka uga soo horjeetaa adiga fikirka waxaan uga soo horjeedaa dhowr arrimood qofka hadduu isu soo sharaxo oo muwaadin soomaaliya dastuurkii kuma taala lacagha laga qaado muwaadin soomaaliya oo isku soo sharaxo dhahay wadankaygan contribution ka geynaya inaan ka qayb galo dhisidiisi ama madaxweyne ha noqdo ama ra-iisul baarlamaan ha noqdo ama ku-xigeyne ha noqdo lacagtaaniitu maxay ka bedeli kartaa waxaan waa wax aan dhoodhoobeysanay walaalkay waa yaqaanaa waxa waa isbaare ee loo dhigaayo inaysan nin walba isu soo sharaxin wuu ka lexleexanaya walaalkay maxamed waxa waaye yaanan boqol qofood isu soo sharaxin dad kooban ha isu soo sharaxaan war ninkii tobankii kun dhiibo oo shanta kun dhiibo oo haddana raadinaya in lacag ma xirayso waxaa ila fiican dad mabda-ooda inaan sheegtaan kasoo qayb galaan halbeegaan la dhahay saasaa la waxeeyey hadee dastuurkiina kuma taalo sharci loo cogsanayana ma laha lacagtii la qaadana meel la geeyey lama yaqaano halkee ka imaanaysaa shalay waxaa la dhahay ninkii isa sharaxa xildhibaan shan kun ha laga qaado sanadkii toban kun ha laga qaado tobankii kun xisaabtoodii meel loo raaca lama yaqaano xukuma madal oo wada korabtad ah iyo gacanta ku dhigan meelay gaaraysiiyo sidii loo maamulin weligeed ma helayno marka taneeto war aan ka xishoona lacagahaneto mar kastaba doolarka dadka shanta laga sanka laga soo gelinayo aad ba maasanta kulalihi maxamed cumar waad dhegeysanaysaa dooda kulalihi ma qabta haddiiba dastuurka qodob dhigaya aysan arinta ahayn in ay caqabad ku noqon karto dad badan oo xilku isku soo taagi lahay horta anaga anagoo taraacayna doorashadii ugu dambeysay laba kun iyo labaiy tobankii oo taraacayno marba haddii horey tallaabadan loo soo qaaday lacagaha ayaa kala bedelan aniga ma qabo waxaan ina wax kaloo cusub ama ay sharci ka hor imaanaysan ahayn waayo xildhibaanka walaalkii kulelihii wuu joogay goobjoogka ahaa xildhibaanu ahaa fahmin haddii ay sharci ahayn iyo haddii tahayba markaasuu iyo dooda ka dhiban lahaa wuxuu raalli ku noqday in markaas oo mataqaana xilligaas oo sidaas wax hawsha lagu wado tan xigta aniga maanta ma aaminsanay nin musharax madaxweyne ah in ay culeys ku tahay soddon kun oo dollar ma aaminsan waayo uu soo diyaargarooy wax kasta uu soo diyaargarooy waayo ninka madaxweyne musharax oo hadda muqdisho ku sugan ama kuwa imaan doono oo aan filayo kolley labaatan musharax ku dhawaad yihiin waxaa marka hore taqna waa isku soo talagaleen sida aniga aaminsanahay aan isweydiino maxaa lacagtan looga qaadaya oo musharaxiinta looga qaadaya waad ogtahay miisaaniyad gaar loo qoonday ma laha dhaqaalahaas la bixinaya waxaa lagu maamulaya mataqaana adeegyadaas kala duwan waayo waraaqooyina loo bahay waraaqaha codaynta waa aragtay wareega koowaada la galaya labaada la galaya saddexaada la galaya haddii aan jirin musharaxiin oo wareega labaad ka tunisal haddii si jirin waxaasoo dhan daabaca intaas waraaqay u baahan yihiin waxaasoo dhan waa qarash wax kaloo hadda gaar wasaaradda maaliyadda ugu talagashan ma laha marka adeegaas laga qaada lacagtaas waxay tahay adeeg lagu bixinayo mataqaanaa oo sida aniga hore usoo arkay oo aan kamid ahaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha hadda mataqaana dalka jira aan kamid ahaa qarashadas wax loo bixina adeegyadiisa lagu bixina marka yaan loo arkin mataqaana wax oo ama culeysna ayagana ku ah ama wax aan loo baahna yaan loo arko ana waxaa aaminsanahay boqol kiiba boqol in qarashkaas loo baahan yahay ayna sax tahay soddonkaas kun in laga qaado kululihi maadaama qarashka lagu maamulayo doorashada islamarkaana aanay jirin miisaaniyad gaar ah oo loo qorsheeyay maxaa diidaya in musharaxiinta khidmada diiwaangelinta laga qaado waa tii sidaan si la mid ah baarlamaankii hore oo aad ka mid ahayd labada kun labaiyo tobankii aada u meelmariseen qarashka diiwaangelinta haddii wax cod loo qaadana wakhtigaas caadiga ah codkaasito badidiisa dadka meesha raaceyna sharci ah ayaan dood aniga halkaas kama keenin dadka sember u codeynayan kamid ahaa inaan kumi la qaada laakiin walaalkay wuxuu ku nuxnuxsanaya soddon haddii laga qaado toban haddii laga qaado muxuu uga dhigi waayay hal milyan tantu waan ognahay lacag xildhibaanada inay siinayaane hal milyan muxuu uga dhigi waayo isbaaro loogu dhigi waayo si fiican lacagtan uu dhahay waxaa lagu waxaynaya horta hore photocopia qabaan mashiinaha loogu talagalay doorashadii alaabteeda loogu talagalay si wax garata maaha lacagtan la qaadaa ku baxaysa weligood xisaab xil celis ma noo keenin waxaan ku jiray cabdiqaasim markii la dooranayo waxaan ku jiray cabdullaahi yuusuf markii la dooranayo waxaan ku jiray sheekh shariif markii la dooranayo xasan sheekh markii la dooranayo kulli weligood xisaab xil ma keenin celis marka ma ahan xisaab ma keenin iyagaa xadii kama wado maxee iska ka bedeshay dadkaan arganaan soo dooranay aniga waxaa imbortantii ah ya inaan qofka caqabad looga dhigin lacag ee mabaadii xisbi dhaqdhaqaaq shacbi waxtar haddii dad waxa la siinayo wax loo waxaynayo abaalgud waxaa nagu leh intaad aragtay v i b iyo ciidan oo meesha soo gelaya maalintii shirka la furaya intaa aragtay waxaa lagu waxeeyey riila hargeysa meesha aniga princibalka aan ka boodaha waxa waaye lacagtan principally waxaan u aaminsanayn wix ay qofka ka bedelayso ma laha annaga waxaan u baahanahay madaxweyne wadanka hogaamiya soddon ha la dhaho labaatan ha la dhaho saddex ma qabo haddii laakiin la dhahayaba tanaan ka dhignay ee waxba ka bedelayso lacagtii waa haystaane maxaan u badin weyna boqol kun uga dhigi weynay shaqooyin badan waa yaalaan waa tan la dhahaya maxamed cumar
anigu hala kordhiyo malihi mataqaanaa hala dhibana malihi laakiin markii baahida loo fiiriyo waa lacag oo macquul ayaan qabaa tan madaxweynehana soddonkana waa qabaa musharaxiinta madaxweyneyaasha tan oo guddoonka baarlamaankana shan iyo toban mataqaana waa qabaa waxaan kaloo aaminsanahay dadka guddiga oo hadda shan iyo tobanka oo uu magacaabay mudane ismaaciil boqor uu magacaabay ani ma aaminsani inay isku koobaan hataa qarashaadka markuu soo galo inay isku koobaan ma aaminsani waxaan aaminsanahay ciidamada ilaalada markaas ama amniga kuwa sugayo oo kale ama ha noqoto shaqaalaha markaas la shaqeynaya in mataqaana waxun la gaarsiin doono aniga taasoo kale aan aaminsanahay waxaa ku soo haray wixii kasoo haro qarashaadkii ka baxay doorashada wixii kasoo haro xildhibaanada waxaa u furan inay mataqaana guddoonka weydiinay yiraahdeen guddiga doorashooyinka hadda markaas cidda markaa guddoomiyaha ka ah inay weydiiyaan oo dhahaan waxaan u baahanahay xisaab xirkii maxaa qarash baxay maxaa soo haray taas xildhibaanada ayaga ay u furantahay taas hadda maaha in aan dood halkaa aan ka gelina maaha ani kule aragtiy waxaan siinayaa kululihi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay war nin fikraddiisa dollar ma lagu xisaabin karaa waa maya princibalka aan qaba kaas waayo ninkan ma ka keeni karaa wax soomaali wax taraayo progress u leh maskaxdiisa ma ku jirna annaga dollarka maa u noqonaya marka maskaxdii maya waxaa xooga ugu weyn oo saaran yaha waxaa waaye aniga waxaa waaye xornimada qofka muwaadinka ah inaan caqabad looga dhigin inuu dollar baxsho doorashadii hadda soo baxday waxaa waaye meeshaan ka sugaynay enhancing legitimacy oo kor in loo qaadayo nin nabadoona intii wax la siiyo jee nin la iska soo magacaabanayay konton iyo koo waa laga dhigay konton iyo koogi waxaa noqotay in faraha looga gubto nin aan lacag kusoo gelin ma laha nin inkiri karaayo ma laha hay dhahaan kulalihii beenlowa aawey aawey aawey dadkii xoogga ku lahaa baarlamaanka qaar qabiil loo adeegsado qaar siyaasad loo adeegsado qaar lacag loo adeegsado ma shaqaynayso marka waxaan qabaa aniga mabaadiyan mabaadiyan inaan lacag lagu xirin inaan dollar lagu xirin shacbiga soomaaliya wuxuu u baahan yahay dad ka geysan karaya ka buuxin karaya ka qancin karaya soo qabo dadka madaxdeena ah xubintii dooda gaaban maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud axmed kululihi iyo maxamed cumar maxamuud oo labaduba ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka inta aynu ku kulmi doonno doodan mid lamid nabadgelyo
aad bay mahadsan tahay saynab abuukar oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban laantaafka soomaaliga ee v o ead nagala socoteen haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxay noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa dhallinyarada soomaalida ah ee gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington oo kulan sannadkan cusub ay habeenkiisii kow uu bishay ee isugu yimaadeen kaasoo ay ula dan lahaayeen isdhexgal ay sameeyaan gobolka virginia ee magaaladan washington wax yar un u jira waxaa ka dhacay kowdii bishan koowaad ee sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka habeenkii kow uu ahaa sannadka cusub kulan qabaqaabadiisa ay lahayd ururka haweenka ee naswa ayna ka faa'iideen ururada dhallinyarada ah ee ku dhaqan gobolka virginia canab maxamuud cali waa agaasimaha ururka naswa waxa aan weydiiyey ujeedada kulankan ay usoo qaban qaabisay hay-adeeda naswa north america somali womens association oo anigu aan chair woman u ahay ayaa aan organizationkan oo iminka saddex sano jiray ayaa bilaabay inay dhalinyarada soomaaliyeed ee maxay ahayto ama soomaali meel kastaba ha noqote ee af soomaali ku hadlaya dhinac kastaba ha ka yimaadeene daafaha ee dhulka soomaaliyeed ee af soomaaliga lagaga hadlo inay u qabanqaabiyaan wax ku saabsan iyaga inay xafladan mar walba sanadka aakhirkiisa waxaanu u samaynaa oo iminka sanad guuradii saddexaad ah inay caruurtu isu yimaadaan dhalinyarada young professionals students collegeka kuwa fasaxa ka ah high schools si ay u maaragtay dee u arkaan inay leeyihiin organization iyaga u khaasa oo ay dhalinyaradu ay isku bartaan oo isku arkaan oo ay informationka isdhaafsadaan iyo maaragtay dhaqankii iyo hidihii iyo culturekii iyo afkoodii iyo madadaalooyin badan aanu u samayno marka taasaa caawa ay ku socotaa xafladani maxaad ku xulateen dhallinyarada oo ama odayaasha iyo haweenka iyo qaybaha kale bulshada aad usoo qaadan weydeen waxaan ku xulanay tan caawa khaas iyagaa u ah waxaana la yidhaahdaa organizationkan dhalinyarada yongsam yongsam waxay ka jeedaa young somalis ayay basically ka taagan tahay ururka naswa ayaa unku unugtay oo dhalisay inuu organization dhalinyaradu jiro oo sababtoo ah dee waxa weeyaan odayaashuna ayagaa tooda ka sheekayn annagu iyaga waxba uma samayn karno haddaanu nahay naswa laakiin naswa waxay dumarka iyo faamiliyada oo dhan ayay khusaysaa islaan waliba odaygeeda ina marka ay wax naswa qabto waa u yeedhaa oo raggu iminka ayaan dhaweyto oo sab sabtidii bisha december tobankeedii naswa organizationkay qabtay ragguna waa kasoo qayb galay taanse waxaanu ku xulanay dadka dhalinyarada ah ee maaragtay ku nool eriyadan meel ay ku kulmaan ay ku sheekaystaan ay maaragtay khaasatan caawa oo ah sanadkii cusbaa la filayo new years eve sanadkana lasii khatimayo inay dee inaynu xafladda iyagu ay ku raaxaystaan oo isku bartaan oo ay ku sheekaystaan sidaa aawadeed baanu ku xulanay ururka ururka dhalinyarada oo yongsam la yidhaaho ayaa caawa iska leh xafladda dhallinyarada kulankaasi ka qayb galay ayaa ujeedkooda waxa uu ahaa sidii ay aaraadooda isu dhaafsan lahaayeen xiriir joogtana u lahaan lahaayeen waxaa ka mid ahaa dhallinyaradii kulankaasi ka qayb galay fataax cabdi maxamuud ujeedada waxa weyn in laisu keeno dalka in laisu keeno dhalinyartii soomaalida heede ay garab joogtay in laisku keeno waa garta maxaa la isugu keenayaa waxaa laisugu keenayaa sabab ahaan kow inta badan dhalinyartiis maba aragta halkan talabaad in isbaraa la doonayaayo waayo dee aqaaribtaadii iyo dhalinyartii iyo dadkii ku dhowaa dadka kale soomaalida ahaa inaad barato mujtamaca weeyaan marka waxaan go-aansanay wakti ugu fiican ee laisbaran lahaan yahay waktigan inay dadkiina wala winter break waxa ku jiraan oo ay fasax yihiin oo isku hin karayaan marka waxaan ka dhignay caawa insha allah baan doonanay inaan ka dhigano waa gartay bal waxaad iiga warantaa dhalinyarada adigoo kaleeto a da-daada ah ee ku dhaqan magaaladan washington iyo nawaaxigeeda waxyaabaha ay rasmiyan mashquulka ku yihiin ama ay qabtaan marka laga soo tago iskuulka caawo kale maantoo kale waad isu imaateen marka laga soo tago isu imaatinkan maxaad ku bixisaan waktigiina inta badan
de horta bedidooda dhalinyarta halkan joogta bedidooda waxay sameeyaan way shaqeeyaan talabaad marka wax dhigtaan halkan ka shaqeeyaan waayo dee dhalinyarta halkan badan waxay doonayaan inay tacliimtooda iska bixiyaan qaar ba iska hoshubjo qaarna kuma joogaan qaarna laakiin waxay doonayaan inay isku dhisaan oo ay lacag iska bixiyaan marka way shaqeeyaan marka inta horena wax dhigtaan iskuol meelaha waktiga dambena waxbay ka shaqeeyaan sameeka part time job bay ka shaqeeyaan sida inay isku anfacaan lacagtooda wax ku ftaraan waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa kulamada noocan oo kaleeto ahmiyad intee la-eg bay idiin leeyihiin inaad isu timaadaan oo dhalinyarada isbarasho loo sameeyo ood is aragtaan sida ururka naswo oo kaleeto inuu isu kiin keena maxay macno idiin soo kordhinaysaa horta macno waxay nasoo kordhinaysaa diimka ururadan naswo kale haddaad aragtid dad baa soomaalida isku yimid waxay u tareen dalkoogii ay ka yimaadeen iyagoo mashuula badan ka jiraan soomaaliya somaliland meshana waxay yimaadeen wax ka taraan marka marka dadka waaweyn insha allah meesha ka tagaan ay like ay meesha ka baxaan inagay tahay inaan buuxino meelahoogii meelahoogna waxaan ku buuxin karnaa un inagii is naqaana waana dhalinyarta istaqaanta marka hore inay wala shaqeeyaan talaba waa inay isgartaan like marka meeshii wala imaadaan waa inay isgaranayaan oo ay waxaan wala doonayna wala qabtaan so marka waxa meesha waxaa isku waxaan isku keenay maanta dhalinyarta inay isbartaan insha allah si hadhow mustaqbalka ay wala shaqeeyaan waa gartay bal waxaad iga warantaa cabdifataax seeba da- dhalinyarada halkan ku dhalatay ama ku kortay ama wax ku baranayso ay ugu xiran yihiin deegaanadii iyo dadkii ay ka yimaadeen ee soomaaliya kaba soo qaad dhalinyarada waxaa laga yaabaa in halkan ay dhaqan iyo dad ahaan iyo wax walbaba u yaqaanaan marka sidee caqabad ugu tahay in ay maaragtay ku xirnaadaan dadkoodii iyo wadamadii dib ay marka loo fiiriyo oo kale soomaaliya wadankii oo kale sidee dhalinyarada ugu xirnaan karaan weli horta dhalinyarkaa ka jirta inta badan waa mashquul laakiin waktiyada waxlaana inay dadkii ku xidhaata waxaa jira dee laba nooc baa jira hadday dhalinyaraa ku dhalatay iyo dhalinyaran waxbarasho timid kuwa waxbarasho timid markasta way ku xidhan yihin dalkoogii oo waa kay ka yimaadeen waa kay u noqonayaan waa kay xaafadihii sala hadlayaan waa ka quraatay ay dib ugu noqonayaan talabaadna waxaa jira dadkan ku dhashay dadkan ku dhasheena dee the only way ay qulaadli kareen xaafadihii iyo waxaasina waxa weeyaan waa iyagoo waalidkood la xidhan waalidkood dee isku xidhiyaan dadkii joogay dalkii waayo dee dadka halkan jooga badniba maba garanayaan dadka halkan jooga marka waxay baahan yihin inta badan qof se waalida amba aqaariba isku xiriiriya marka inta badan isku xiriirintooda waxay ka timaada un aqaaribtood kusoo si la mid a cabdifataax ayaa sahra nadiir oo iyaduna ka mid a dhallinyaradaasi kulankaasi ka qayb galay kana socotay hay-adda c r i waxa ay sheegtay in wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ay ahmiyad u arkayeen dhallinyarada kulamo ay yeeshaan oo ay kaga wada xaajoonayaan si qoto dheer arrimahooda gaar ahaana markii ay soo baxday islaamna ceebkii ku milnaa doorashadii ka socotay bilaha dalkan maraykanka eena dhaaftay waxaan weydiiyey sahra iyada oo iyaduna ah gabar halkan ku kortay luuqadda soomaaligana aanan ku hadlin bal sida ay qof ahaan iyadu isu aragto inay maraykan tahay amaba ay soomaali tahay maadaama luuqadda soomaalidu ay aada ugu adag tahay waxayna ku Oh, jawaabtay I consider myself both. I, I, me personally, I don't think that I have to choose between what Allah made me and the circumstances that I find myself in. You know, I mean, I was born Somali. No one's going to change that. I'm proud of that. I love it. I wish that I.
shakhsiyan waxaan isu arkaa inaan labadaba ahay waxaan ku dhashay soomaaliya waan jeclahay waana ku faanaa soomaaliya wax iga bedeli kara ma lahan waana sii jeclaan lahaa waxaana ka sii jeclaan lahaa inaan waddanka ku soo koro waayo waxaa sii badan lahayd luuqadda inta aan ka aqaano iyo sidoo kale dhaqanka laakiinse taasi igama joojinayso inaan ahay qof soomaali ah soomaalinimadiisana ku faano si taasi la mid a haddana waxaan ahay maraykan waa ku faraxsanahay inaan maraykan ahay waana ku faanaa waxayna taasi i siisay fursado fara badan waxaan ku faraxsanahay in labadaba aan ahaado equally important and I'm equally proud to be both. Um, I love being both and you know, I want to help my American community. I would love to help my Somali community in whatever guud ahaana barnaamijkeenu qurbe ee toddobaadkan intaasi ayaan ku soo gebagabeynayaa inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socdana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad ay u mahadsantahay sahre cabdi waktiga ayaana soo kulaalaya heestii sanadka ismaaciilow aan mar dhoweyd ballan qaaday waktiga ayaa haya hasaatee inta dhegahooda gaartaa dhegeystayaasha ku filaan doonta waa hees halku dhageedu yahay milic kama hargalo waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi yare iyada aan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda caweysnimo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
milic kama hargalo kama hoydo dhaxama milic kama hargalo kama hoydo dhaxama wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya milic kama hargalo kama hoydo dhaxama milic kama hargalo kama hoydo dhaxamaha wakhtiguna dhambuu iga dhaafaya dhibka dhegar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy dhowlbaxay la moodii wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay ifka dhegar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhallinyaroy dolbaxay lamoode wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhexgalay nololka la dhaqaaqno ma dhimanin managii dhulko kama